barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah labaiyo tobanka bisha oktoobar sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aannu idiin haynana waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aannu ku eegi doonno fursadaha shaqo ee dhallinyarada ka baxa jaamacadaha dalka ay haystaan fursad shaqo waa la heli karaa ardada jaamacadaha dhammaysa iyo kuwa iskuullada dhameeya labaduba iyo cid kastoo shaqa u baahan marka shaqa la hela waxay ku xiran tahay kala duwanaanshaha suuqa shaqada iyo wax dadka ka soo baxaya goobaha waxbarashada heesta maantana waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
wasaaradda difaaca turkiga ayaa sheegtay in milatariga turkiga qabsadeen magaalada raas alcayn ee ku taala xadka suuriya uu la wadaago turkiga halkaas oo ahayd halkii uu ku wajahanaa duulaanka ka dhanka ahaa maleeshiyaadka kurdiyiinta suuriya war ka soo baxay wasaaradda gaashaaniga oo lagu daabacay twitter-ka ayaa lagu sheegay in magaalada raas alcayn oo dhacda bariga webiga furaad ay ku dhacday gacanta milatariga turkiga hogaanka xoogaga kurdiyiinta ayaase beeniyey in laga qabsaday magaalada war ay soo saareen ayay ku sheegeen in weli ay iska caabinayaan ciidanka turkiga wariye ka tirsan wakaalada wararka ee a f b oo ku sugan aagaas ayaa sheegay in taangiyada ciidamada turkiga iyo xulafadooda maleeshiyaadka mucaaradka suuriya ay galeen magaalada balse aysan weli qabsan aagaasi magaalooyinka raasalcayn iyo tal abyad oo ay maamulayeen xoogaga kurdiyiinta suuriya ayaa ahaa hadafka weerarka uu turkiga ku qaaday waqooyiga suuriya arbacadii aanu kasoo gudubnay
isla wararkaasi ayaannu ku jirnaaye dowladda iiraan ayaa maanta oo sabti ah waxa ay soo bandhigtay in ay dhexdhexaadin ka dhex gasho xukuumadda suuriya turkiga iyo weliba dhinacyada kale ee dagaalku uu kala dhexeeyo turkiga si markaasi ammaan loogu helo oo ammaan iyo nabadgelyo loogu soo dabaalo xuduudka uu turkigu la wadaago suuriya kadib markii milatariga turkigu ay gudaha u galeen waqooyi bare dalkaasi turkiga iyagoo beegsanaya xoogaga kurdiyiinta wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed jawaad zariif ayaa waxa uu tilmaamay inuu jiro is-afgarad dhinaca ammaanka oo la saxiixay koob iyo labaatan sano ka hor kaasoo dowladda dimashik qasabka ka dhigaya inaanay magangelyo siinin dagaalyahanada kurdiyiinta oo iyagu markaasi duulaan kaga soo qaada turkiga gudaha waddankaasi suuriya turkiga ayaa waxa uu sheegayaa in is-afgaradkaasi aanu hadda ahayn mid shaqaynaya wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud jawsh oglo ayaa khamiistii sheegay in is-afgaradkaasi qalinka lagu duugay sannadkii kii aanay hadda suurtagal ahayn in la dabaqo islamarkaana xal laga gaaro waxa uu sheegay in arrintaasi aanay suurtagal noqon doonin inta xal siyaasadeed oo dhammaystiran looga helayo dagaalka muddada sideeda sana ah ka soconaya waddankaasi suuriya dowladda iiraan oo bahwadaag dhow la ah madaxweynaha dalka suuriya bashaar al asad ayaa in badan waxa ay ku boorisay dowladda turkiga in ay tixgeliso midnimada dhulka suuriya islamarkaana ay ka fogaato howlgal milatari oo ay gudaha ugu gasho waqooyi bari dalkaasi suuriya
halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a haatan kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaana noo soo diyaariyey waryaheena magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan uga hadli doonno fursadaha shaqo ee dhallinyarada jaamacadaha markii ay dhammeeyaan ay helaan maxaa ka hortaagan inay la yimaadaan fursado shaqo iyadoo inta badan dhallinyarada la sheego inay shaqo la'aan ay ka cabanayaan islamarkaana raadiya shaqooyin ay lacaga badan ku heli karaan sida xafiisyada dowladda hay-ado iyo weliba shirkado ganacsi haddaba barnaamijka waxaa igala qaybgeli doonaa burhaan maxamed cali oo ah bare ka mid ah mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada boosaaso maxamuud axmed maxamed oo ka mid ah dhallinyarada xilligan dhigta dhallinyarada jaamacadaha dhigta xilligan asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu waa dhawahay iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadda v o yuusuf waa mahadsanta waan ku dhowahay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu waslamu calaa rasuulillah fursad shaqo waa la heli karaa ardada jaamacadaha dhammaysa iyo kuwa iskuullada dhameeya labaduba iyo cid kasta oo shaqa u baahan marka markaan ka hadlayno shaqo waxay tahay qofka shaqaalaha ah ama doonaya inuu shaqeeyo inuu fursadaas suuqa ka heli karo marka shaqa la hela waxay ku xiran tahay marka hore jaamacadaheenna iyo goobaha waxbarashada oan leenahay inay soo saaraan ama ay ku dadaalaan inay la socdaan suuqa shaqada marka mar kastoo ay wada socdaan jaamacadihii dad ka soo baxayey ee suuqa shaqada imaanayay iyo wixii suuqa looga baahnaa waxa ay markaasoo badan tahay in dadka ay shaqo helaan laakiin mar waxaa dhici karta in dadkii shaqaynaya mataqaan soo baxayay oo jaamacadaha ay soo saarayeen iyo iskuullada sare xataa dadku marbay shaqada qofka uu ku shaqo gala isagoon jaamacad gelin in ay kala doonaadaan baahidii suuqa ka jirtay iyo wixii la soo saarayay maamul mar dhacda hase ahaatee waxaa jira fursooyin badan oo bannaan oo dalka soo baxa ay ka shaqayn karaan waana insha allah kala qaqaadayna hadii
fursado badan baa jira oo shaqaa oo looga shaqaysan karo laakiin dhallinyaradu inta badan waxay isticmaalaan in ay markay jaamacadda dhameeyaan oo kale inay raadiyaan shaqo dowladeed ama shaqo hayadeed ama xafiisyadeed maxaa ku kalifi karaa is oran ka dhaca walai miskila jirta wey fikradda ah dadka o dhan inay ay marka horeba kala duwanaanshaha suuqa shaqada iyo wax dadka ka soo baxaya goobaha waxbarashada iyo dadkii laftigoodii oo aan fursadihii shaqo ee waddanka jiray ee la heli karay u jeedin ama aan hoos u eegeyn marka mashkiladda mashkila taagan weeye xalna uga baahan goobaha cilmibaarista ee dalkeena iyo jaamacaadkeena waxaa dhacda shaqooyin badan oo qofku uu noolmaalmeedka ka heli karo lacag ka heli karo isku dabari karo wadanka jira fursooyin caynkaasoo kale ah in ay jiraan waana midda laga yaaba naga hadda gobolkeena puntland aan nahay uga duwannahay gobolada kale soomaaliya koonfurta iyo bartamaha iyo waqooyiga uga duwannahay dhalinyarteenna waxay ku foogan yihiin oo lagu mataqaana indhahooda u taagaan inay marka soo baxaan ama hayad u shaqeeyaan hayada u shaqeeyaan ama u shaqeeyaan dowlad u shaqeeyaan taasna ma ahan fikra saxa waxa weeyaan qofka marka uu soo baxo inuu shaqo raadiyo xataa hadduu shaqo waayo uu ka shaqaysto waa inuu ayi shaqan ka hadlay macna inuu hadduu inuu raasiyo hadduu shaqo waayana xataa inuu dad goobaha waxbarashada goobaha mataqaana shaqada intuu tago yirahdo waxaan ku shaqaynayaa si bilaashaan u shaqaynayaa waxaan rabaa inaan shaqada barto kadib waxaa laga yaaba qofka in loo bogo laakiin tusaal ahaan shaqooyinka bannaan oo mar kastaba aysan ka shaqayn waxaa ka mid a waxaa jira wadanku wuxuu leeyahay meherad badan ma ka jira hotaalaha ka jira maqaaxyo cuntaa ka jira kuwa shaaha laga cabaa ku jira intaas waxay u badan tahay dhalinyarteenu inay ka shaqayn haddii laga yaabo qofku intuu ka shaqeeyo maalintii intuu toban doolar helo ama sideed doolar helo oo cuntadiisu ka helo oo laga yaabo inuu nin dhalinyar hadduu yahay oo jeebkiisa mataqaana u buuxsamo oo waalidka xataa wax ka taro wax ka tari ka taro hase yeeshe waxaa laga yaabaa in isagoo jaamacad ka baxay oo jaamici ah inuu weli culaab iyo culays ku yahay dadkii dhalay iyo dadkii mataqaana markaasi mas-uulka ahaa waaya marka maxay tahay marka shaqooyinka u banaana is oran karo dhalinyaradu ay qaban karaan iyagoo danahooda eegi kara wallahi shaqooyinka u bannaan waa mid waa sheegay oo ah midda maqaxyaha maqaxyo badan baa jira runtii oo shaqeeya hoteelada haddaa aragtid aad ba waxaa laga yaabaa toban hoteel oo magaala ku yaalla ama soddon hotel magala ku yaalla in shaqaalaha ka shaqeeya ay tiro kooban yihiin dad leeqaan bay yihiin oo kula laabto kan martaa kan martaa kasaas u wareega baynamaa laga yaabo haddii hoteelada lagu tababar lahaa oo ay tegi lahaayeen in maqaaxi kastaba dad mucayan ay ka shaqeen dhalinyarta qayb ay shaqo ka heli lahaayeen taas waa mid waxaa kaloo ka mid ah oo hadda usoo jeesteen qaybtood inay tagaasida ka shaqaystaan shaqada tagaasi tagaasideeda ah rag dhalinyar aan aqaanaa oo magaalada ka shaqeeya booso ka shaqaysta iyo garowey ka shaqaysta oo maalintii soddon doolar hela oo tagsi ku shaqeeya waxaa laga yaaba wiilka soo baxay oo jaamacad ka soo baxay inuusan shaqada u jeedin waxaa laga yaabaa meelaha soaal koonarada ah oo cabitaanka lagu shiido hadday intay samaystaan inay mataqaanaa ay shaqeyn lahayeen tusaale ahaan dadkeena waxay u baahan yihiin meel meelo waxaa jira iyo quruxda cabitaanka lagu- cabitaanka lagu samayn karo oo inta qofku uu cabitaanka laga cabi karo oo laga shaqaysan karo macnaha shaqooyinkaasoo dhan oo laga yaabo inay shaqada koobaad oo gacanta lagu qabsan kara tahay inaysan aadin oo shaqooyin kale oo waxyaala iska baaqimuudo iska ahaado isagoo shaqo heli kara shaqo caynkaas heli kara waxaa ka mid a shaqooyinka ayadana bannaan waxaa ka mid a shaqooyinka een, oo sideedaba waddankeena aan dad yaqaana jirin oo loo dhaqaaqin cidna baran shaqada korontada laga shaqeeyo shaqada faaradaha laga shaqeeyo een, shaqooyinka een, een, een, guryaha ku xiran iyo iyo iyo tuub- tuub- tu- tuubays- tuubaystaha macnaha qolyahan biyaha biyagelinta waxyaalahaas kulligooda ka shaqeeya waxaa laga yaaba inaysan dhalinyartan ahayn ay laga yaaba dad kale Soomaaliya ay yihiin ha shaqeeyaan hala shaqeeya malihin kuwa yaa shaqo la siin laakiin kuwaanna inay shaqada dareemaan inay jirto soo korontiista waxaa laga yaaba haddaad xaafadda ugu bahda qof korontiista ah oo koronto ku geliya inaad maanta ka dabalaabatid oo toban meelood oo kale maanta ka balansan yahay marka shaqada marka hore macnaha ka rajeynaya in jaamacaduhuna ay arrintaas eegaan iyo goobaha waxbarashadu shaqada suuqa taalla inay dadka baraan dadkuna ay shaqooyinka yaalla ay u- u dhug yeeshaan oo hoos u eegaan oo ay ka shaqaystaan yaa laga rabaa marka mas-uuliyadda dhalinyaradu inay shaqooyinka ay fudud ee gacanta laga qaban karo inay qabtaan yaa laga rabaa inay ku dhiirigeliyaan waalid kaste dhalinyaradan jaamacadaha dhameeyey iyagu raalli ma oga yihiin in dhalinyarada ay iska joogaan ilaa ay helayaan xafiis dowladeed doorka haw- ee, waalidkana waa sidee doorka waalidka wallaahi goobaha tarbiyadoo dhan waa- goobaha tarbiyadoo dhan waa laga rabaa inay arrintan ka qayb qaataan waxaad og tahay qofku meeshuu ka- ka dhulbilaabo ama waxa u horeeyo ka maqlo oo asaaska u ah waa qoyska iyo guri- gurigu ka yimid marka aabbaha iyo hooyada iyo t- meesha gacanta u horreysa ilmaha uu galayo baa la rabaa in la baro inay shaqadu sharaf tahay inay shaqadu wanaag tahay in qofku uu shaqaysto inay inay matbahalkii tahay qofku inuu isku filaado marka sh- ay shaqa qof qaba- qofku qaban karo heli karo oo anaga niri shaqa la'aanta waxaa waxaa- waxaa ka fiican qofku xataa hadduu shaqada ku he- muqaabil ku helen ama ujuuro ku helen inuu ka doorto inuu bilaash ku shaqeeyo si uga baxsado walwal iyo walbahaar iyo eh, mataqaanaa eh, eh, ku dhaca shaqala'aanta darteed ugu dhaca ama qofkii ugu yalaan cilmigii uu bartay markuu dhowr sano joogo baa muddo ahaado waa tatirmayaa ilaa qofka hadduu ku shaqeyn cilmigii ku shaqeyn wax bartan ku shaqeyn marka meesha koowaad waa qoyska meesha labaadna waa mad- mad- madarasooyinka oo waxaad ogtay marka madarasa la geeyo waxaa la baraa sha- eh, duruus baa la qaata baa la- baa la siiyaa duruusaas marka iyo waxay manhajkaas waxaa ka kooban yahay ama waa- ilmaha mataqaana cidda tarbiyanaysa koowaad oo iskuulkii ah inuu qayb qaat- ka qaato masaajida baa laga- culimada laga rabaa in dadka ay dareensiiyaan shaqada iyo sharafteeda Eh, idaacadaha iyo warbaahinta qayb bay ka tahay marka dhammaan bee-ada laftigeeda waa inay bee isku dhiirigelisan tahay ama deegaanka qofka ku nool yahay inay tahay bee- bee- deegaan ku dhiirigeliya dadku inay shaqaystaan dadku inay baamuddo ceeb tahay dadku inay shaxaadku ceeb yahay lagu dhi- lagu dhiirigeliyo oo shaqadu mar naba isa ceeb ahayn haba yar atu wax laga helayo inay sharaf tahay ee waa ku arkay magaalooyin badan oo soomaaliya ka mid ah dhalinyaro shaqaysa oo subaxda maalintiina eh, maqaxi ka shaqaysa galabtiina shancada barta aad bay runtii aad ula yaabaysa macnaha habeen subaxdii markuu shaqaysanaya laba boqol door buu qaadanaya galabtii buu baxaya shaacadu tagaya subaxdii buu shaqada imaanaya kuwa kalena saas u bedelayaan marka cidna maxu weydiisaan cidna cula- cula- culaab kuma ahan cidna culays kuma ahan iyagaa shaqaysta Ee, jaamacadaha ay markaasi kasoo baxaan ay kasoo qalinjebiyaan oo kale ma la oran karaa inaysan ee, macalimiinta ku dhiirigelin dhalinyaradani inay jaamacadda markay dhameeyaan oo kale aysan raadin ee, xafiisyo ama goobo kale oo ay lacaga badan ku qaadan karaan oo ay suuqa galaan nolol maalmeedkooda daberaan doorka jaamacadaha markay dhalinyarada dhameynayaan maxaa lagu dhiirigeliyaa wallaahi jaamacaduhu way, way dhiirigelintaas way leeyihin tusaalaha annaga jaamacadda badacas oo kale haddaan kasoo qaado een, ardadu markay baxayso ayaamaha waxaa la siiyaa siminaar la siiyaa ku aadan een, shaqotagga ku aa- ku aadan sidii uu cv ama taariikhdiisa hore iyo wuxuu soo qabtay u qori si qurux badan u qori lahaa ee mustaqbalkan wuxuu doonaya u sheegi lahaa een, una tegi lahaa goobaha shaqada isagoo diyaar ah si u geli lahaa mataqaanaa muqaabalada ama tusaale ahaan wadahadalka shaqada iyo interviewga si u geli lahaa Een, guud ahaan markay culumta way jirtaa iyo aqoonta way jirtaa ee kamana maqla hadday noqon lahayd inuu waalid ka qaato ama iskuul ka qaato ama jaamacad ka qaato ama seminaar ku qaato aqoonta caynkaasi in shaqadu muhimta ka- oo ka- way jirtaa waxaase jirta iyadoo kale mujtamaca qayb ka mid ah kulligood dadka shaqadoonka ahi een, ama doonay inay hay u shaqeeyaan ama dowlad u shaqeeyaan oo ka dhul bilaabaan oo mushaarkooda saalaan ka bilaabaan shan boqol iyo to- kun doollar ka bilaabaan dadka caynkaasi waxaa kaloo jira een, qayb kale oo shaqada heli karta oo laga yaaba waalidkii inuu ganacsi leeyahay waalidkii inuu shaqo leeyahay laakiin shaqada laftigeeda aan aan lagu taabarin maxaa jira waxaa arkaysaa kuwa waalidkooda xataa leeyihiin oo iyagoo xataa shaqaysta een, wax baranaya shaqayn kara oo shaqada lagu tababari karo oo haddana saa yeelin oo waalidkii is- il- il- ilmihii islama socdaan marka taasna waa mid mushkila kale ku jirta oo la rabo in in la xaliyo marka jaamacaduhu guud ahaan een haba ku kala badnaadeen laakiin waxaan isleeyahay een een dhiirigelinta iyo shaqo u diyaarinta iyo qofka in eh, la tabantaabiyo markuu jaamacad ka baxo gabagabada barnaamijka ee madasha dhallinyarada ayaan isla soo gaarnay maxaa fariina u jeedin lahayd guud ahaan dhallinyarada ku dhegeysanaya ee macalin fariintaan u jeedanaya horta marka u horeysa waxaan u jeedanayaa waalidiinta iyo dadka een, ilmaha soo saaraya iyo iskuullada iyo jaamacadka waxaan leeyahay eh, waxaan doonaynaa een, shaqadu guriga ka bilaabataa een, sharafteeda iyo fahamkeeda iyo shaqadu inay- inay wax muhima tahay ee goobaha guriga kasoo bilaabataa waxbarashada iskuullada meelaha masaajida meel kastoo mataqaana bulshada een, ugu aadan tarbiyada ilmaha ugu aadan meelahaas marka in xoogga la saaro oo dadka doorkooda qaataan oo shaqada sharafteeda ilmaha loo sheego inta aysan shaqo tegin ka hor oy dareemaan inay qiimo gooniya ay sharaftu ay leedahay dhallinyartan waxaan ku boorinayaa waxay gacanta ku hayaan oo la heli karo in laga bilaabo intii la raadin lahaa wax maqan oo- oo mataqana laga yaaba mustaqbalka inuu qaadan lahaa ama laga yaaba mushaarka ku ku tashan lahaa toban sano kadib markuu weynaado oo khibrad yeesho inuu maanta isagoo een, hadda soo qalan jabiyey uu doono kadibna uu dhexda ka baxo marka waxaan isleeyahay dhallinyarta waxaan fari lahaa oon oran lahaa in ay arrintaasi hoos u eegaan shaqooyinka yaalla in laga faa'idaysto oo aan shaqooyinka mataqaana maqan oo markaa laga yaabo inaysan muuqan een, aan aada loo raaraadin iyagaa imaan doona marka qofku khibrad yeesho la barto ee wax tarkiisa la barto ah oo- ee la arko siduu u fircoon yahay waa hubaa inuu shaqo helayo laakiin ee, waxaa badan in laiska dhaafo shaqooyinkaasi oo aan la aadin kuwaasna la helin kuwa yaalana laga boodo kadibna qofka meeshaas uu shaqo la'aan iyo baagamuudo iyo shaxaad uu kusoo haro kulligood way- way- waa- waa waa suurtagal waa suurtagal in macnaha laga yaabo in een, dadka qaybtood u qaataan hadduusan hayad u shaqeyn ama dowlad u shaqeyn inay shaqada ka- shaqo kasoo soo harta ceeb tahay oo marka tusaale ahaan ka walaalkiis ama mid u saaxiibla ahaa oo hayad ka shaqeeya oo aa- aaminsiiyo ama ugu sheekeeyo in een, hadduu ka shaqeeyo shaqooyinkaas cusub lala yaabay ama ceeb tahay taas macnaha waxa laga yaaba de waa mushkilad un ku jirta mujtamaci ku dhex jirta weye haddii qofka aqoonyahanka shaqaynayay uu dhalinyartii shaqaysan lahayd uu wax khaldan u sheego ama fikir khaldan ka dhaadhiciyo waa mushkilad iyadana jirta u baahan dhalinyartu haddii jaart ma ji- ma- ma falaya inay aada u badan tahay laakiin hadday jirto oo dhalinyarada wax caynkaasa ku fakera ay jiraan ama sh- shaqada ka hor istaaga ama shaqo shaqa un ceeb u tusa inay tahay niyadjabka mataqaana ka shaqeeya in ay iska dhaafaan oo ay dadka ku waanageliyaan shaqadu inay sharaf tahay oo wanaag tahay yuusuf waa mahadsanta waan ku dhowahay n marka hore mawduucan waa mawduuc aada u muhiima in laga hadlana oo wax layska weydiina waa meel mid loo baahan yahay meesha ku jirta n run ahaantii waxyaabaha n dhalinta ku kalifa in ay shaqo la-aan meheradaha la fadhiistaan oo ay caweysiinyada ku raagaan inta badan aysan mataqaana fursadahooda aysan oga faa'iidaysan meelaha wanaagsan waxaa ka mid ah n qof intaasoo sano ah ama iskool laga soo bixinayo jaamacad laga soo bixinayay qarash la soo geliyey inuu ka shaqeeyo shaqooyin aada mataqaanaa u liita n way adag tahay si uga shaqeeyo n maxaa yeelay n isagaaba qarash intaa ka badan intuu noloshiisa ahayd laga soo bixiyey sidaa darteed wuxuu raadinayaa inuu ka shaqeeyo meel n hankiisu ay sareyso ama mushaar n fiican uu ka heliyo haddii ahaan lahayd n xarumaha dowladda shirkadaha isgaarsiinto kale n hadba wuxuu uu barto ayay ku xiran tahay ninka dhalinyarta ah sidaa darteed ayaa keentay inuu ka faano amaba uu meelaha shaqooyinka een, aadka u yaryar sida haddii ahaan lahayd meheradihii haddii ahaan lahayd eh, kawar inuu furto haddii ahaan lahayd inuu een, shoobin ama wax wareejiyo macalinka wuxuu ka dhawaajiyay in shaqadan ay dhallinyarada qabanayaan sidaa dhegeysanaysayba ay fursad u siinayso in nolol maalmeedkooda ula soo baxaan maxaa u diidaya ninka dhallinyarada in shaqooyinkan fudud ee gacmaha laga qaban karo inuu qabto een, aad buu umahadsanya macalinku een, waana dhegeysanaya waana la socday een, runtii waxaa keenaysa inuu ninka dhalinyarta ah ka shaqeyn waayo een, maanta isaga een, noloshiisa waxaa kafaalo qaada amaba een, meel waxuu cuno ma waayin meeluu seexdana ma waayin wuxuu xirtana ma waayin sidaa darteed marka danta keenaysa inay ku qasabto meel yar inuu ka shaqeeyo waa ma jirin soo ma runtii dhalinyartana waa dareemaysaa oo qof wax bartay een, qof ama dhalinyartii wax isla baraynayeen haddii uu ku arko meela aan munaasab ahayn isagoo ka shaqaynaya asna damiirkiisa een, waa uu dhimanaya runtiina dadkana waa ay niyadjabinayaan ama dhalinyarta asxaabtiisa markay isku arkaan way la cajabayaan waxyaabaha uu ninkaasi ka shaqaynayo oo kale way adi waxaa ka mid tahay dhallinyarada jaamacadaha sanadkan dhammaynaya sida ay sheegtay ee, maxaa kuu qorshaa marka Een, run ahaantii horta een, waxaa ii qorshaa een, inta aanan dhammayn ka hor inaan anigu een, marka horeba aan ku fakerin inaan shaqaale noqdo tusaale ahaan maanta waxaan bartaa een, kuliyadda i t-ga een, waxaan isleeyahay adugu aad shaqo abuur samaysidba amaba bar- een, sidaa haddeer waxaan jeclahay inaan ku takhasuso barnaamijka een, programming languageska sida inaan mataqaana brogramyo abuuro aan wax ikhtiraaco ayaan rabaa sidaas ayaan waxaan isleeyahay noloshaada aad ku maaraysid haddii intii aan ka shaqayn lahaa nolol ama shaqo aada u liisto sida mushaharkeeda uu yaryahay ama aan aniga igu waajibahan munaasabna ahayn qarashaadka liiga soo bixiyana aan ogahay sidaa darteed sida waxaan sameyn lahaa shaqo abuur kalifaad maaha muddo dheer haddii dhanka dhallinyarada wax lasoo bareeyey oo jaamacaddii markuu dhammeeyo inuu gurigii iyo xaafaddii uu dib ugu laabto in fikrad uu ganacsi ula yimaado so isaga uma ahan wax wanaagsan way tahay ummadda laakiin bini aadamka ahaa farahaaso kale way masina isku midna ma aha taasaa keenaysa marka inuu mataqaana qofba wax ku fekero sax arunta way jiraan dhallinyaro badan oo jaamacada dhameeyey oo shaqooyin ceenkaasoo kale qabta balse dadkii baan isku mid ahayn qofna xishood iyo waxaa ku jira in mataqaanayo oo u arko inaysan u qalmin shaqooyinka ceenkaasoo kale ah qofna maba kala jecelaba waayo isagoo waxaa muhiimadiisu tahay inuu mataqaa naftiisa suu ku kafaala qaadi lahaa inuu falankeeda galo saasaa keenaysa marka inay kala duwanaadaan dhallinyaraha saaxiib la tahay ma jiraan oo shaqo abuur la yimi oo aad garanayso aad iyo aad way jiraan shaqo abuur dhalinyaro la yimi welibana xitaa dadka jaamacada dhameeyey xitaa hadeer kuwa aan isla wadno gelinna meel ka shaqeeya gelin kalena wax barta way jiraan waana badan yihiin hal iyo laba laguma soo koobi karo run ahaantii dhalinta dhegeysanaysa waxaan u jeedinayaa amaba nafteedaba haddii aan ka biloobo inaan noqono dad mataqaanayo wax meel iska soo saara aanan ka faanin shaqooyinka aadka u liita haddii mataqaana tusaale ahaanba aad isleedahay shaqooyinkan oo kale kuma qalanto amaba kuma kaafinayso ama shaqo nooceeda aad ka shaqayn karto ma aha waxaan kula talin lahaa dhalinta lamidka ah in ay bal faamilkii xitaa u sameeyaan meela munaasaba ama sida haddii ay ahaan lahayd carwa inay u furaan shaqo abuur ganacsi oo kale ilaa uu qofkaasi bal xirfadii amaba aqoontii uu barto uu meel kaga helayo maadaama aad dareemayso dalka waxa hadeer shaqada lagu bixiyo inta badan waa garweshin sidaa darteed marka mwaxaa keenaya in mataqaanayo dhalinyartii shaqadii sida ay ugu habooneed u heli waayaan sidaa darteeda keenaysa marka maadaama dee dadkuna aysan isku mid ahayn waxaan u rajeynayaa inay mataqaana shaqo abuur sameeyaan oo ay meel sidii isaga soo saar lahaayeen falankeeda galaan waxaa jira waad arkeysaa waxaad arkeysaa qof mataqaanayo faamilkiisa uu leedan yahay sidaa darteed markii jaamacaddii uu dhameeyo waxaa laga yaaba caqabadu xitaa inay waalidka ka yimaadaan inay dhahaan shaqo ama isagoo haddii uu damcoba inuu ka shaqeeyo waalidka inuu caqabada kaga timaado oo ah in ay dhahaanba see anagoo nool uga shaqeysaa shaqo ceenkaas oo kale ah caqabaduhuna waa badan yihiin caqabadaasi mid bay ka tahay dhalinyarta waxaan fariin u dirayaa in ay noqdaan dad meel iska soo saaraa oo shaqo abuur sameeya hal abuur sameeya wax ikhtiraacda runtii keliyata ma aha kuma koobnaa in aad mataqaana shaqo yar meel yaroo ka shaqayso cilmiga aad barata xitaa waxbaa ka keeni kadhaa ama isaga laftirkiisa shaqo abuur ka sameyn kadhaa sidaa darteed waxaan kula talinayaa dhalinyarta in ay hal abuur la yimaadaan meel walba ay joogaan waad mahadsantihiin intaas ayaa toddobaadkan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii madasha dhallinyarada barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso intaa barnaamijkan la mida ku kulmi doona waxaa idinkaga tegaynaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo
yuusuf maxamuud yuusuf waxa uu inala socodsiinayey barnaamijkii madasha dhallinyarada halka aad kala socotaana waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaaraha nuur xasan nuur mahadsanid jacfar aan ku bilowna ee waxaa goordhoweyd soo gabagaboobay tartan orodka maaradoonka ahaa oo ka socday magaalada vienna ee dalka austria waxaana orodyahanka u dhashay dalka kenya lagu magacaabo eliyood kibjoogi uu noqday orodyahankii ugu horreeyay ee dunida ee ku orda orod maaradoon ah wax ka yar laba saacadood waxaana uu rikoodhkaasi uu dhigay kadib markii uu ku orday hal saac sagaal iyo konton daqiiqa iyo afartan ilbiraqsi waxaa rikoodhkaasi horey u heystay orodyahan ciyaarihii dalka jarmalka ka dhacay berlin labadi kun sideed iyo tobankii ee orodka maaradoonka orodyahan u dhashay dalkaasi talyaaniga dhinaca ciyaaraha kubadda cagta haddii aan fiirino xalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsanaa isreebreebka koobka qaramada yurub kuwoodii ugu muhiimsanaa haddii aan soo qabto gruupka a xulka dalkaasi jamhuuriyadda jega ayaa ka badiyay xulka england waxaana ingiriiska guuldaradaasi markaasi ay ku kaliftay in uu sugo inuu usoo baxo ciyaaraha koobka qaramada yurub waxaana jaga goolasha ay ku badiyeen u kala dhaliyey ciyaartooyda brabak iyo ciyaaryahanka kale ee lagu magacaabo honduras goolka keliya ee ingiriiska harrikan ayaa kagoora ugu dhaliyey ukraine laba iyo eber ayay kaga badiyeen lithuania turkiga hal iyo eber ayuu diray albania andora iyo moldovana waxay ku dhammaatay hal iyo eber ciyaaraha caawa dhici doona ee isla koobka qaramada yurub ee labada kun iyo labaatanka loogu soo baxayo georgia iyo airline ayaa is arkaya denmark waxay la dheli doontaa switzerland talyaaniga andrade norway iyo spain ayaa is arki doona talyaanigana griega ayuu la dheeli doonaa halka xulka qaranka ee finland ay is arki doonaan bosnia dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa
aad iyo aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha buu nala socodsiinaya markana dhinacii heesaha aanu jalleecno waxaa idinku soo maqan codkii macaana ee benaxariistii jannaha ka waraabiya maxamed sulaymaan tubeec iyo heestii deeqa
ka doortay dembiga tan laqayne kuma dayn karaaye cagenka daaye dakhrigatii dawaysaay adigay adigay damqaaye dakhrigatii dawaysaay adigay damqaaye adigay damqaaye naaday karaaye xageenka naaday karaaye xageenka heestaasi deeqa iyo codka macaan ee maxamed sulaymaan tubeec ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo waxaana idinla socodsiinayay jacfar maxamed kukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista waxaa inoo joogay bashiir abiikar tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo